habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
waa fiidnimo isniina bisha maarjo waa lix sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban boggeena v o a somaali dotcom idaacadda waxaa caawa idiin daadahaynaya ismaaciil xuseen farjar raalli ahada dhegaystayaal waa cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falasiin axmed iimaan
qodobada dhegaystayaaleeda idaacadda iyadan fiidnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha waddankan maraykanka donald trump oo la filayo inuu maanta saxiixo amar kale oo xoojinaya qaxootiga ka imanaya lix waddan oo ay soomaaliya ku jirto
waxaad moodaa inay ku jiri doonaan inkastoo inaan weli arag dikreetadii qoraalkeedii haddana waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan waan u malaynayaa in laga saaray waddanka ciraaq oo horey ugu jiray toddoba waddan oo muslimiin ah oo lagu daray waddamo
waxaa kaloonu idiin haynaa somalilan oo mar kale dib u dhigta xilliga la qaban lahaa doorashada madaxweynenimada
waxaa muddaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ku eeg siddeed iyo labaatanka bisha afraad labada kun iyo todobiyo tobanka lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa siddeed iyo labaatanka bisha afraad labada kun iyo toddobiyo tobanka kuna eeg saddex iyo tobanka bisha labayo tobnaad labada kun iyo toddobiyo tobanka sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban qurba joogta iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa la filayaa maanta oo isniina inuu soo saaro amar cusub oo ku xanibayo qaabilaadda qaxoontiga islamarkaana uu kaga xanibayo soo gelitaanka lix waddan oo muslimiin u badan amarkan oo ah kii hore ee madaxweyne trump hore u soo saaray oo dib eegis lagu sameeyey ayaa lagu doodayaa in tallaabadan ay muhiim ahayd in dib loo eego hanaanka lagu ilaalinayo maraykanka ammaankiisa taasi oo ah inay maraykanka soo galaan in lagaga joojiyo dadka ka imanaya waddamada ciraaq iiraan suuriya libiya yeman soomaaliya iyo weliba suudaan wararka ayaa intaasi ku daneeya in amarkan cusub uu ka soo saari doono dalka ciraaq amaba uu ka saari doono dalka ciraaq liiska balse inta kale ay si kumeel gaadha ugu sii jiri doonaan sidoo kale xayiraad kumeel gaadh ah ayaa la saaraya qaxuntiga amarkan lasoo saari doono ku jiri doonaa keni coni oo ah la taliyo sare keni coni oo ah la taliyo sare waa madaxweyne trump ayaa fox news u sheegtay in xayiraadani ay dhaqangeli doonto tobanka bisha maarj islamarkaana aanu saamayn doonin dadka soo galootiga ah ee haysta fiisaha iyo weliba kuwa deganaanshiyaha rasmigaa haysta
madaxa hay-adda baarista dembiyada maraykanka ee f b i da james comi ayaa weydiistay waaxda cadaaladda maraykanka in ay ka hor yimaadaan eedeymaha madaxweyne trump uu u jeediyey madaxweynihii hore barack obama kaasoo ahaa in obama amar uu ku bixiyey in la basaaso telefoonada dhismaha trump tower ee magaalada new york ku yaala intii uu socday ololihii doorashada madaxtinimada sanadkii hore mas-uuliyiin kala duwan oo maraykan ah oo la hadlay warbaahinta kala duwan sida wakaalada wararka ee a b washington post iyo new york times ayaa sheegeen codsiga komi uu daba socday eedo uu madaxweyne trump ku daabacay boggiisa twitter-ka isaga oo dhacdadana barbar dhigay fadeexadii watergate ee sababtay inuu iscasilo madaxweynihii xilligaasi richard nixon hase ahaatee madaxweyne trump ayaa ilaa iyo hadda aan soo bandhigin wax cadeymo ah oo xoojinaya sheegashadiisa dagaalyahanada siiriya ee maraykanku ay taageeraan ayaa gacanta ku dhigay jidka ugu muhiimsan ee laga galo magaalada raqa oo haatan xarun ahaan ugu magacaaban ururka isis iyagoo sidoo kalena qayb ahaan ku sugan gobolka deer azuur ururka daacish ayaa ururka dusha kala socda xuquuqda dadka siiriya oo fadhigoodu yahay britain ayaa sheegay in ururka lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ee siiriya ay jidgooyo ku sameeyeen marinka raqa maanta oo isniina ururka dimuqraadiga siiriya ayaa haddii shalay shaaca ka qaaday inay ku tala jiraan qabsashada raqa kadib muddo hal toddobaad ah oo aanay wax duulaan ah ka dhicin deegaanadaasi iyagoo sheegay in ay ku howlan yihiin xeelado ay ku dagaalgalayaan oo cusub islamarkaana istaraatiijiyadoodu ay tahay in magaaladan ay ka go'doomiyaan deer azuur oo ah dhinaca bari ku taalla waddanka siiriya islamarkaana ay la wareegaan deegaano cusub oo ku dhararan webiga ifras kuuriyada waqooyi ayaa hawada u dirtay ilaa afar gantaal oo kuwa balistiga ah subaxnimadii hore ee isniinta maanta gantaaladaasi ayaa la sheegay in ay socdeen xawaaro dhan kun kilomitir ka hor inta aanay ku dhicin badda saddex boqol iyo konton kilomitir sida ay sheegeen dowladda south korea iyo weliba dowladda jaban maraykanka iyo kuuriyada koofureed ayaa si dhow ula socda tijaabada gantaalahaasi islamarkaana falanqeynayay ridada gantaaladaasi bishii janawari ee lasoo dhaafa ayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un u sheegay ama uu shaaca ka qaaday in dalkiisu uu qorsheynayo tijaabinta gantaalada blistiga ama ridada dheer xilligaasi oo uu madaxweynaha maraykanka donald trump bogiisa twitterka soo dhigay inaanay hirgeli doonin hindisaha kuuriyada waqooyi ee tijaabada gantaalaheeda balistiga waxaana ay sheegeen in waxa uu washington ay ka hortegi doonto iskuday kasta oo ay samayso pyongyang
idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la filayaa inuu goordhow saxiixo wareegto kale oo lagu mamnuuqayo qaxoontiga ka imanaya lix waddan oo muslin ah oo ay soomaaliya ku jirto waxaa haddaba waxaa liiskaasi cusub laga reebay oo aan ku jirin dalka ciraaq haddaba tallaabadan cusub iyo weliba sida ay u saamayn karto soomaalida ayaa wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheer uu ka waraystay sharciyaqaan amiin haaruun oo ku sugan magaalada minneabolis
waxaa la filayaa maxamed oo maanta in la soo saaro dikreetada cusub ee madaxweynaha maraykanka donald trump uu muddada ballan qaadayey wararka hordhaca ee soo baxaya waxay sheegayaan in ay macnaha dhaqan geli doonto lix iyo tobanka march bishan hadda aan ku jirno maanta lixda waan gartay maxaa la filayaa inay ku jiraan oo ka duwan tii hore waxaad moodaa inay ku jiri doonaan inkastoo inaan weli arag dikreetadii qoraalkeedii haddana dad xog haya oo la hadlay idaacadaha macnaha si qar magacooda iyagoo sheegin ama qaar magacooda xataa sheegay waxay leeyihiin in ay kaga duwan tahay tii hore dhowr waxoo la caddeeyey waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan baan u malaynayaa in laga saaray waddanka ciraaq oo horey ugu jiray toddoba waddan oo muslimiin ah oo lagu daray wadamo si ku meel gaar ah sagaashan beri looga mamnuucay maraykan inay soo galaan waxaa kale oo iyadana muhiima ku jirta in refujiiga ka imaanaya ama qaxootigii laga soo qaadi lahaa waddanka suuriya oo markii hore la joojiyey si guud loo joojiyey iyadoon xad loo yeelin joojintooda in hadda laga mid dhigayo qaxootiga adduunka oo kale oon si gaara loo bartilmaameysanaynin waxaa kale oo ka mid ah in maalinkii hore waxay ahayd markii ay soo baxday dikreetadu isla markaa in la dhaqan geliyo yaa ku qornayd tan la taliyaha madaxweynaha kelly ann canway waxay leedahay lix iyo tobanka march ayay dhaqan gelaysaa oo dadka toban beri baa la siinayaa waxaa kale oo ay caddaynaysaa oo tan macnaha dikreetadan cusub lagu caddaynaya oon tii hore aada u caddayn qofku haddii uu green card haysto ama haddii uu visa haysto waddanka inuu soo geli karo taas ayay arrimahaas iyo kuwa lamid ayay kaga duwan tahay tii hore waan gartay waddanka ciraaq maxaa sabab looga dhigay ka saaridiisa waddanka ciraaq sababta ugu weyn oo looga dhigay waxa waaye dowladda ciraaq ayaa si aad ah ugu gargoortantay in laga saaro liistadaas dadaal dheeryaadna u gashay waxaad moodaa in madaxweynaha maraykanka uu telefoonka kula hadlay madaxweynaha macnaha ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq xaydar al cibaadi bishii hadda aan soo dhaafnay tobankeedii hadalkaasoo la sheegay inuu muddo socday waxaad moodaa in aad ay isugu dhabarjebiyeen ciraaq dowladda ciraaq in laga saaro liistada waxaa kaloo jirta wada shaqayn dhow oo ka dhexaysa ciidamada maraykanka iyo dowladda ciidamada dowladda ciraaq la dagaalka la dagaalanka lagula jiro nimanka daacish la yidhahdo ka dagaalamo suuriya iyo ciraaq taasoo laga yaabo inay u suurto gelisay dowladda ciraaq inay ku gargoortamaan wada shaqayn si ay usii jirto in laga saaro liistadaas waan gartay horey waa tii wareegtadii hore ay garsoorayaal ka mid a maxkamado ku yaalla maraykanku ay u joojiyeen isla garsoorayaashii amaba garsoorayaal kale ma laga yaaba inay yidhaahdaan wareegtadani kama duwana tii hore sidaa darteed ma shaqaynayso waa la joojinaya
waa way way dhicid way u badan tahay inay arrintaasi dhacdo waxaa hubaal ah in la dacweyn doono oo dacwado bilaaban doonaan hay-adda loo yaqaano xuquuqda eh, dadka u dooda ee la yidhaahdo a muxuu ahaa american civil liberties union ama a c l u loo soo gaabiyay magacooda eh, horey bay ugu dhawaaqday in markay saa usoo baxdaba isla maalinkaa waa maalinka xigtaba dacwada bilaaban doonto oo ay diyaar yihiin eh, dabcan waxay ku doodi doonaan hay-adahani in aysan tani waxba kaga duwanayn eh, mar hadday saamayntu ah, inta badan isku mid tahay bartilmaameedsiga wadamadii toddobada ahaa hadda haddii haddii lixtaa laga dhigo dhammaan inay wadamo muslimiina yihiin Een, maaragtay in waxa madaxweynuhu uu leeyahay waan ku salaynayaa go-aankan oo ah ma- m- ah, nabadgelyada waddanka ilaalinta ma- eh, nabadgelyada waddanka maraykanka oo aan loo haynin war cad ama maaragtay wax xaqiiqa aan ku salaysnayn oo runtii eh, qaadigii horena eh, ay u- u ahayd xubin muhiim ah in aan lasoo bandhigin wax cadayna lagu cadaynayo in wadamadani dadka ka imaanaya ay wax halis oo gaar ah ku yihiin dalka maraykanka iyo dacwado noocaasa in la gudbin doono waa wax iska cad waan sugaynaa markay soo baxdo dikreetadu
dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa amiin haaruun oo ah sharciyaqaan islamarkaana khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada minneabolis ugu warramayay wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
xiriirka turkiga iyo jarmalka ayaa mar kale cirka isku shareeray kadib markii ay wada hadallo ama hadallo kulul ay isweydaarsadeen madaxda labada wadan arintan ayaa ka dambeysay markii mas-uuliyiinta jarmalka qaarkood ay kasoo horjeesteen banaanbaxyo taageerayaasha xisbiga e k bart ee turkiga uu ku qaban lahaa dalkaasi warbixintan waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
xiriirka turkiga iyo midooda yurub ayaa sii xumaaday axaddii kadib markii madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan uu ku eedeeyey jarmalka isticmaalka falsafadihii naasiga iyadoo islamar ahaantaasina jarmalku ay kansaleen isu soo bax siyaasadeed oo kooxda ha ay ku taageeri lahayd in isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalka turkiga kaasoo awood dheeraada siin doona madaxweynaha dalka turkiga erdogan turkiyin lagu qiyaasay hal milyan iyo bar ayaa ku nool dalka jarmalka kuwaasoo sharciyad u haysta inay ka qayb galaan aftida dastuurka waddankooda Almanya'da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar.
erdogan waxa uu yidhi in mas-uuliyiinta jarmalku aysan u ogolaaneyn inay hadlaan saaxiibada turkiga waxa uu ku hanjabay inuu si shakhsiyan u aadi doono jarmalka si uu ugu doodo aftida taasoo haddii la meel mariyo isaga siin doonto awood dheeraada balse madaxda jarmalka ayaa sheegay joojinta isu soo baxaasi inay u sababeeyeen arrimo amniga ku saabsan wasiirka cadaaladda jarmalka hayko maas ayaa ugu yeeray hadalka madaxweyne erdogan kuwo kheyral caadi ah xushmad darri oo aan wanaagsanayn dhanka kale hogaamiyaha austria christian ken ayaa isna soo jeediyey in yurub oo dhan laga mamnuuco ololaha saraakiisha turkiyiintu ay ka wadaan yurub islamarkaasina la joojiyo iskudayga yurub ay ku doonayaan inay ugu biiraan midooda yurub gudaha dalka holland oo iyana doorashooyin baarlamaani ay ka dhici doonaan shan iyo tobanka bisha maaj ayaa dhanka kale kooxda siyaasadeed ee la magac baxday haa ee taageersan aftida dastuurka waddanka turkiga waxa ay rajaynayaan inay soo bax ka sameeyaan koo iyo tobanka bishan maaj waddanka holland halkaas oo sidoo kale indhaha lagu hayo isu soo baxaasi ra-iisul wasaare mark ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud kafazuglu la rajaynayo inuu ka qayb galo isu soo baxaas
jamaal axmed cismaan ayaa warbixintaasi noo soo koobaya halkaad kala socotaana waa v o a washington
weli waxaa taagan qaylo dhaanta gurmaddoonka ah ee ku aadan abaarta ba'an ee ka taagan soomaaliya oo ay dhowaana shaacisay dowladda soomaaliya inay muddo ah siddeed iyo afartan saacadood ah ay ku dhinteen dad boqol ka badan abaaraha ayaa ka dhashay roob la'aan laakiin waxaa kaloo dadka u weheliyey meelaha qaar oo ay colaada barakicisay gobolka jubbada hoose waxaa uu ka mid yahay meelaha ay ku soo noqnoqdaan dagaalada u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada jubbaland oo kaashanaya kuwa kenya ee amisom qaybta ka ah qoysas badan oo ka soo cararay tuulooyinka iyo weliba dhulka miyiga ah ee gobolka oo ay colaadaha iyo weliba abaaruhu saameeyeen ayaa soo gaadhay toddobaadyadii u dambeeyey magaalada kismaayo guddoomiyaha maamulka degmada kismaayo ibraahim maxamed timajili oo safar shaqo ku jooga magaalada nairobi ayaa wariyaha v o a nairobi khadar maxamuud xareed uga warramay amrutaasi wallaahi de waa- waxa weeye meesha oo dagaalana waa ka jiraan een, abaarna waa ka jirtaa marka dadku de haddii meeshii yaraydoo ama xoogaaga xoolaha ku haysta xoolihii laga qaado een, wa- kii haystana abaar inta ku dhacdo xoolihii cadii caanaba ka waayo ama ay ka dhammaadaanba de meeshii un cid ugu dhow baa la aadaya meesha ugu roono ay aadi lahaayeenna waa magaalada magaaladii dad badan baa yimaada oo ay abaaraha iyo colaaduhu soo barakiciyeen runtii waana magaaladiina waa waa culays badan bay ku hayaan Een, annagana tabartayadu de kuwii hore oo qaxootiyada iyo barakacyaashii hore oo gudaha kasoo barakacay baaba lala ciirsanaa laakiin iyaguna waa noogu soo kordheen laakiin dadku waa dadka iyagiiyo dee wixii loo heli karo iyo wixii loo tari karo baa loo qabanaya insha allah marka dadkan eh, ka soo barakacay nawaaxiga iyo duleedka magaalada kismaayo ee magaalada kismaayo soo gaaraya xagee weeye meelaha ay hadda aadka uga soo barakacayaan wallaahi waxa ugu badan adigu hadda meelaha baadiyaha ilaa iyo meesha loo yaqaan cabdalla biroole waxna cabdalla biroole nafteeda ay ku barakaceen oo joogaan waxna waa soo gudbeen oo magaalada soo galaan cabdalla biroole markii intaasoo tuulay baa- baa baa hoos timaada eh, oo dhinac walba magaalada ka xiga marka een, kuwan hore u soo barakacayo yoonto iyo buloguduud iyo iyaguna waa- waa- waa jiraan oo ba- iyaga ruuxood waa meelaha laga soo barakacay marka waxa waaye barakacu waa badan yahay meel kasta afarta j- hoba- dhinaca badda nooga xigta maaha inta kao baadiyu naga xigan meel walba waa laga imanaya maxay tahay marka sababta ay dadkan usoo barakacayaan dadkii ugu dambeeyey kismaayo soo gaaraya dadku waa col kuwana col baa galo xoolahoodii baaba la qaaday oo laga dhacay kuwana waxa waaye aba- xoolihii abaar baa ku habsatay wax laga cunana male na- een, wax meeshooda wax ugu geeyey oo meeshay ka yimaadeen gaari karayna oo lagu gaarsiin karayna ma jirin marka qofku meeshii islaan ugu dhow buu aadaya halkaasi sidaa daraaddeed bay ku yimaadeen magaalada waayahay marka nolosha ka waran magaalada iyo dadkan xaaladooda wallahi noloshu waa adag tahay magaalada de intaas magaalo een, intaa lagu soo barakacayo oo horeyna barakacyaal u joogeen oo qaxooti ku qulqulayo oo kuwa baraka cusub imanayo oo kuwa abaar ka soo barakaca imanayaan kuwa colaad ka soo barakaca imanayaan waa garan kartaa xaaladeedu waa adag tahay magaalada nolosheedu maamulkii degmada kismaayo iyo maamulkiina jubbaland maxaad u qabateen marka dadkan wallahi horta horta anagu wixii la qaban karo waa la qabtay aad baa gacanta loo qabtay biyo dhaamis baa loo sameeyey hay-ado qaar ay naga caawiyeen baa jira matalan cabdalla biroole waxaa jira maalin walba biyaa la geeyaa biyo dhaamis hay-ad ee arsi la yidhaahdo baa naga caawisay biyaa la geeyaa maalin walba biyaa la geeyaa dhaamis wixii kaloo raashin wixii aanu helay aanu geynay maalin dhaweed hadda xoogaa lacaga oo loo qaybiyey degmooyinka inta aanu ka hadlay degmada kismaayo oo afar iyo toban kun iyo shan boqol ahayd oo guddaan waan madax ka ah loo dhiibay Een, waxna biyaanu ku dhaaminay wax tuulada cabdalla bilow oo dadku soo barakacay joogaan baanu ilaa laba boqol oo qoys raashin loogu geeyey goob weyn qeyb kalaa raashin loogu geeyey meelihii la gaari karo oo biyo dhaamis oo dhinac waliba xeebta u badan oo aan biyo lahayn waxaa la gaarsiiyey biyo wixii annagu markaanu tari karo oo gurmada een, intaa keliya kuma ekee wixii isxilqaana oo annagu aan samayn karo weliba biyo dhaamiska xaggooda xagga biyaha aad iyo aad baa looga dadaalay oo meelo badan biyaha loo gaarsiiyaa kuwa qoysaskan xoolodhaqatada ee soo barakacay ee kismaayo soo gaaray xagee dejiseen wallaahi meel gooni oo la dejiye ma jirtaan dadkii un barakacyaashii iyo meelo un dadku ehelkiisa ay- oo ay iska korfuuleen iyo meele un barakacyaashu kala joogeen bay ku biireen maaha meel gooni oo aanu hadda aan dejinno oo cayimini ma jirto meeshan dowladda jubbalandna tabar ma leh tii federaalkuna hadda waaba cusub tahay oo weli iyadu waxba nagama soo gaarin laakiin dadkeena inaynu caawinno oo een, dadku matalan kuwa qurbo joogta kuwa wadanka gudihiisa wax ku haysta inta la iskaashado gudiyo iyo ganacsato iyo culimo iyo laysu tago dadka in la caawiyo wax la taro baa muhiim taasaan ugu soo jeedinaya dadka reer jubbaland
guddoomiyaha maamulka degmada kismaayo ibraahim maxamed timajili oo u warramayey wariyahayaga magaalada nairobi khadar maxamuud xareed isagoo isaguna ku sugan magaaladaasi nairobi
subax walba kuwaa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
ururka caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano w h o ayaa kusoo waramaya in wasaqowga hawada uu dilo hal milyuun iyo toddoba boqol oo kun oo caruur ah sanad walba dunida gaar ahaana caruurta da-doodu ay ka hooseyso shan jirka w h o waxa ay ka digaysaa in dhimashadu ay intaa kasii kordhi karto haddii aan wax laga qaban sunta iyo wasaqda hawada lagu sii daayo wariyaha v o eda liisa shlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada jeneva waa kan xuseen barre aadan oo soo kooban hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in hawada oo wasakhowda ay sababto geerida in ka badan lix bilyan oo qof sannad walba tiradan ayaa waxaa ka mid a ugu yaraan lix boqoloo kun oo carruur ah oo ay da-doodu ka yar tahay shan jir dhimashadan ayaa inta badan ka dhacda dalalka soo koraya haddana madaxa w h o u qaabilsan arrimaha deegaanka maria nera ayaa sheegaysa in arrintani ay si wadajira u saamaynayso dalalka hodanka ah iyo kuwa saboolka ah
waxaad ahaan kartaa ilmo ka dhashay qoys hanti leh oo ay waalidkiisu hodan yihiin laakiin haddii aad ku nooshahay deegaan ay hawadiisu sumaysan tahay way ku saamaynaysaa arrintaasi sababtoo ah waxaad ka qaban kartaa ma jiraan maadaama oo aad hawadii neefsanaysid
hay-adda w h o ayaa sheegtay in sababta ugu weyn ee ay u geeriyoodaan carruurtu markay dhashaan ilaa iyo shanjirkooda ayaa ah shubanka malaariyada iyo sanbabada oo xanuuna waxaana hay-addu sheegaysaa in arrintaasi lagaga hortegi karo iyada oo la dhimo halista ku aadan deegaanka waxaana ka mid a iyada oo dadku ay helaan biyo nadiif ah oo ay cabbaan kana fogaadaan kiimikada sunta ah islamarkaana la maareeyo qashinka faraha badan
kalabadh dadka dunida ku nooli waxay adeegsadaan shidaal aan nadiif ahayn kaasi oo ay wax ku karsadaan guryahana ku diirsadaan islamarkaana ay in ka helaan waxaanay arrintani aad u saamaynaysaa hooyooyinka guryaha jooga ee wax kariya sidoo kalena caruurta yaryar ayaa iyaguna halis ugu jira
madaxa w h o ee daryeelka deegaanka maria naira ayaa sheegaysa in arrimaha kale ee arrintan wax ka tari kara ay ka mid tahay iyadoo la helo tamar ama shidaal aan sun badan lahayn maria naira ayaa sheegaysa in guryaha oo hela tamar nadiif ah ay wax weyn ka tari doonto caafimaadka carruurta iyo dadka kaleba waxaana xustay in carruurta yaraantooda la kulma hawo wasakhaysan ay halis ugu jiraan markay weynaadaan cudurrada ku dhaca sanbabka wadna xanuunka iyo kansarka warbixintii wariyaha v o eda liisa shalayn xuseen barre aadan ayaa nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington
laba guugaan kalgacal garka hoose baryagaadadood ku gardaadshay laba guugaan kalgacal garka hoose baryagaadadood ku gardaashay gooriyo ayaa laba goobay bal inay gaman guri raaxo kolbar waaqli iyo goob raysle ninca gees kastaba uga dhiidhay korbar waaqal iyo goob raysle gees kastaba ugaldhiidhay ashaqan gudhayn godolmaa ha gudoosatee galadeebe ashaqan gudhan godalmaan ha gudoosateen galadeebe gobisto orato isgargaara labadii gayaan gurmaagay biliskaari iyo gacalkeedow gaafiyo aroos kala kala gaafiyo aroos kala caawa gobisto orato isgargaara labadii gayaan gurmaagay biliskaari iyo gacalkeedow gaafiyo aroos kala kala gaafiyo aroos kala caawa amanigayigan guudkiisa jacayluu gubee marku haashay lamanigayigan guudkiisa jacayluu gubee marku haashay barya gooloonkolkiyo ku cashaada lamani gabee socod gaabshay barya gooloonkolkiyo ku cashaada lamani gabee socod gaabshay wejiga lacalihiyo farxad gaara xiise aan gaboobin ma u gudubeen wejiga lacalihiyo farxad gaara xisaan gobobin ma u gudubeen ashaqan gudhayn godalmaan ha gudoosateen galadeebe ashaqan gudhayn godalmaan ha gudoosateen galadeebe gobisto orato isgargaara labadii gayaan gurmaagay biliskaari iyo gacalkeedow gaafiyo aroos kala kala gaafiyo aroos kala caawa gobisto orato isgargaara labadii gayaan gurmaagay biliskaari iyo gacalkeedow gaafiyo aroos kala kala gaafiyo aroos kala caawa gaafiyo aroos kala kala gaafiyo aroos kala caawa gaafiyo aroos kala kala gaafiyo aroos kala caawa
dhegaystayaal markana qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaanu gudagalaynaa v o a washington ayaad nagala socotaan waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa xafiiska qaramada midoobey isku duwidda gargaarka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo ooja ayaa sheegay in ku dhowaad siddeed kun oo kiis oo cudurka koleeraha ah laga soo wariyey soomaaliya boqol sagaashan iyo lix qofna ay u dhinteen tan iyo bilowgii sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka ooja ayaa warbixin kooban oo ay arrinta daacun caloolaha kasoo saarta ku sheegtay in xogtani ay kasoo ururiyeen soddon iyo sideed degmo oo ka tirsan koo iyo toban gobol oo soomaalidu soomaaliya ku yaala xafiiska waxa uu sheegay in kiisaskii ugu dambeeyey ee cudurkan laga soo sheegay gobolka baay warkan ayaa kusoo beegmaya kadib markii dhowaan dowladda soomaaliya ay sheegtay in dad boqolaal qof ka badan ay nafaqadarro iyo shuban ka dhashay abaaraha ugu dhinteen soomaaliya gaar ahaana gobolada baay iyo bakool dowladda soomaaliya ayaa iyana dhowaan ku dhawaaqday in soomaaliya ay gasho masiibo qaran
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la filayaa maanto isniina inuu soo saaro amar cusub oo ku xanibaya qaabilaadda qaxoontiga islamarkaana uu kaga xanibaya soo gelitaanka lix waddan oo muslimiin badan amarkan oo ah kii madaxweyne trump uu hore u soo saaray oo dib u eegis lagu sameeyey ayaa lagu doodayaa in tallaabadan ay muhiim tahay in dib loo eego hanaanka loogu ilaalinayo ammaanka maraykanka taasi oo ah in maraykanka ay soo galaan in laga joojiyo dadka ka imanaya waddamada ciraaq iiraan siiriya libiya yeman soomaaliya iyo suudaan wararka ayaa intaasi ku daraya in amarka cusub uu ku soo saari doono amaba ka saari doono dalka ciraaq liiskan balse inta kale ay si ku meel gaadha ugu sii jiri doonaan madaxa hay-adda baarista dembiyada maraykanka f b i da james comy ayaa weydiistay waaxda cadaaladda maraykanka in ay ka horyimaadaan eedeymaha madaxweyne trump uu u jeediyey madaxweynihii hore barack obama kaasoo ahaa in obama amar uu ku bixiyey in la basaaso telefoonada dhismaha trump tower ee magaalada new york ku yaala intii uu socday ololihii doorashada madaxtinimada sanadkii hore dagaalyahanada siiriya ee maraykanku taageeraan ayaa gacanta ku dhigay jidka ugu muhiimsan ee laga galo magaalada raqa oo haatan xarun ahaan ugu magacaaban ururka isis iyagoo sidoo kalena qayb ahaan ku sugan gobolka deer azur ururka dusha kala socda xuquuqda dadka siiriya ayaa fadhigoodu yahay dalka britain ayaa sheegay in ururka lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ee siiriya ay jidgooyo ku sameeyeen marinka raqa maanto isniina ururka dimuqraadiga siiriya ayaa xaddii shalay shaaca ka qaaday inay ku tala jiraan qabsashada raqa kadib muddo hal toddobaad ah oo aan wax duulaanah ka dhicin
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo waryaheena zaynab abuukar oo muqdisho nooga soo dirtay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban oo aan ku eegi doono dhismaha xukuumadda lagu wado inuu soo dhiso ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre waxaa dooda igala qaybgalaya cabduqaadir aadan jaamac oo bartay culumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo doctor cabdinaasir maxamed geedi oo isaguna bartay cilmiga bulshada cabduqaadir baan ku horeynayaa ra-iisul wasaaraha dhowaan ayuu baarlamaanku ansixiyey muddo kooban ayuu haystaa inuu kusoo dhiso xukuumad cusub maxay kula tahay xukuumaddu uu soo dhisi doono waa mahadsantaha saynab sida aan rajeynayno xukuumadda khayre laga sugaayo waa xukuumad aan dhaliil lahayn dad aqoon-yahano ah aan lagu aqoon kooxaysi iyo dad maaragtay corruption lagu yaqaano aan ahayn soomaalidu ay u taqaanaa dad wanaagsan waxaan ka sugaynaa rajo aada u fiican inuu dad oo u qalma ama karti u leh hogaamin kara afarta sano soo socota xukuumad ah ay ka aaminsan taha soomaalidu isaga laftigiisa nin dhallinyaraha oo aqoon-yahanah oo maaragtay maslax siyaasadda ku cusub inuu dad dhallinyaraha oo aqoon leh oo karti leh oo oo experience ula shaqada loo dhiibaayo inuu keena ayaa laga rajeynaya aad baa umahadsantaha cabduqaadir ee dib baan kugu soo laaban doonaa doctor cabdinaasir baa dhanka kale dooda kaala qeybgalaya haye cabdinaasir maxay kula tahay xukuumadda uu soo dhisi doono ra-iisul wasaaraha soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim marka hore waa mahadsan tahay xukuumadda oo soo dhisi doono ra-iisul wasaare xasan kheyre waxaan rajeyneynaa inay noqoto xukuumad wejiyo badan leh oo dad khibrad leh iyo dad oo macnaha aqoon fiican leh inay kusoo wa- ay ay ka mid noqdaan waxaan kaloo rajaynaynaa eh, inay dad badan oo markaasi siyaasadda soomaaliya xooga kusoo jiray oo khibrad badan leh oo maanta dowladnimada soomaaliya wax badan kala socdan inay ka mid noqon doonaan marka waa soo dhaweynaynaa fursadaan siinaynaa qofka waxaa lagu qiimeeyaa shaqada uu qabto marka aadaan usoo dhaweyna waxaan rajaynaynaa inuu xukuumad fiican oo taya lahay soo dhiso haddii aan dib ugu laabto cabdiqaadir eh, sida looga bartay dowladihii dalka soo maray eh, waxay xukuumaddu ahayd mid xoogeeda eh, ka imaan jirtay baarlamaanka isqaqabsiga iyo mooshinadana ma yareen Eh, xukuumadan cusub ma waxaad qabtaa in gudaha iyo dibadda baarlamaanka uu ra-iisul wasaaraha ka qaato mise in la kala qaado xukuumadda iyo baarlamaanka si baarlamaanka uu shaqadiisa u qabsado runtii aad ay u fiicanta horta inaan maaragtay waa arrin dhib mar kasta keenta arrinta xukuumadda iyo in la isku dhex daro baarlamaanka sababta waxa weye qofka baarla- qofka wasiirka ah oo xildhibaanka ah laba shaqo culus waa laba shaqo culus ma la isu qaban karo wasiirka koowaad wasiirka eeda kaba soo qaada hadda wasiirada wasiirka fulka ah haddii uu xukuumaddiina uu ku jiro baarlamaankiina uu ku jiro waa laba shaqo oo waaweyn marka ma filaya aniga mana rajeynayo qof soomaaliya xilligaa haduu joogo labada jago isu qaban karo way adagta waa in adag tahay inuu qofkaas kasoo baxo labada shaqo mid kamid ah mid kaliya unbuu ka shaqeyn karaa labada kama wada shaqeyn karo marka waxaan filayaa Ha kala ra-iisul saarnaadaan wasaaruhu inuu labada labada gole inay kala saarnaadaan oo golaha xukuumadda banaanka laga keeno xildhibaankuna shaqadiisa xildhibaanina mid ayadaabaa ka badanba iyaduusan dhammayn karinba qof shuruucda iyo wadanka wax hor yaalla qofka asaagan ka- asaagan ka bixi karin halkaas haye doctor cabdinaasir eh, ma u aragtaa in loo baahan yahay in labada hay-adood ay kala madax bannaanaadaan horta marka hore waa inaan horta annaga isweydiinaa eh, dastuurka soomaaliya maxaa ku qoran dastuurka soomaaliya waxaa ku qoran inuu qofku uu ogol yahay eh, inay uu- eh, ra-iisul wasaaraha kasoo dhex xulo karo baarlamaanka iyo banaanka inuu keeni karo laakiin micnaheeda haddii la rabo in wax laga bedelo waa in horta dastuurka lagu laabtaa oo dastuurka wax laga soo bedela laakiin hadda baarlamaanka aw- eh, ra-iisul wasaaraha wuxuu xaq u leeyahay inuu kasoo xulo labada dhinac qofka uu arkay oo isleeyahay wax buu wadanka kusoo kordhi karaa oo markaasi oo soo xulanaa markii laga hadlaayo labada shaqa isku dhex yaacaya ani ma aaminsani taas adduunka waxaa jirto saddex qaaboodaa jirto in dowladda ama xukuumadda laga dhiso baarlamaanka dhexdiisa ooba qofan ba xukuma baarlamaanka aan ku jirin xukuumadda maba geli kara oo baarlam oo oo prime minister ka bilaabanayo dowladaha ku dhaqmana waxaa ka mid ah eh, u k iyo hindi iyo wadamo noocaasa ku dhaqmaan iyo waxaa jiro kuwo banaanka ka keena iyo kuwo waxaa jiro isku dhex dara banaankana ka keeni kara gudaha ku keena annaga soomaali maxaan qaadana marka annaga waxaan qaadanay tan ugu fiican isleeyahay aniga oo baarlamaan eh, baarlamaankana laga keeni karo banaankana laga keeni karo baarlamaankana laga dhex keeni karo marka qofka qualitigi tayadiisa ha lagu qiimeeyo iyo khibraddiisa dad badan oo khibrad laha baarlamaanka ku dhex jiro ma waxaan leenahay baarlamaankay ku dhex jiraan maya ma rabno oo oo xukuumad ma soo galayaan mise waxaan fiirinaynaa khibradooda iyo sidaan ugu faa'iidaysan karno waxaan siinayaa cabdiqaadir Eh, xilliga labada kun iyo afartii xukuumadda imbagati markii imbagati la- doorashooyinka lagu soo galay waxaa dhacday baarlamaanka in la kala saaray iyo xukuumadihii Eh, xilligaas wejidha kabacdi eh, intii ka dambeysay waa la bedelay haddana tasuuqiga waxa layii xukuumadda in gola gudaha laga keeni karo baa baa- baa la ansixiyey qodobkii Eh, waxaa batay marka isqabqabsigii xukuumaddii iyo baarlamaankii oo labaduna hal gole ay ku wada jiraan marka maadaama shaqadii la kala saaro oo isla xisaabtanka hay-ad kasta ay madax banaanaato waxaan aniga u soo jeedin lahaa ra-iisul wasaaraha inuu kala saaro inkastoo hadda aniga aan- aan aan maaragtay ay sa- meelaha qaarkoodna aan aaminsan because doorashaa lasoo galay ballama qaadiyaa jiro badan waxyaalo badana la sameeyey laakiin wasiirada fuulka ah banaanka in laga keenay aada u fiican marka tahay waxaad ula jeedaa wasiir ku-xigeenada iyo wasiira dowlayaasha iyo gudaha baarlamaanka laga saas aan ula jeedaa laakiin wasiirada fuulka ah maadaama shaqadu shaqo adag ay tahay waxa lala xisaabtamayo wasiirada fuulka ay ugu badan tahay wasiirada fuulka in banaanka laga keeno maadaama aan dastuurku diideyn banaankana in laga keeno gudaha laga keeno laakiin saasay ku qurxoonaan lahay haye doctor cabdinaasir horta mar kasta wax kasta waxay leeyihiin xumaanteeda waa leeyihiin samaanteeda waa leeyihiin in gudaha laga keeno anigu waxaan aaminsanahay marar qaarkood waxay ka shaqeysaa in dowladda iyo xukuum ay xukuumadda iyo baarlamaanka inay isfahmaan ee ka shaqeysaa marka yaan loo arki keliya inay khalaasa abuurto khalaasada markasta siyaasaddu waxay leedahay eh, waxay leedahay dana joogtaay leedahay marka eh, hadda tusaale ahaan oo kale siyaasigana wuxuu raacaa mar kasto eh, dastuurkaas iyo waxa oo- oo oo- oo u sheegayo badanaa raacaa shalay markuu ololaha kambeynka oo jiray arrintaa ma taagneen ninkaana kambeynkiisa wuxuu ku beeskaraynaya ama oo micnaha oo halbeeg uu dhigaayay inuu awood u yeelan karo markaas inuu xildhibaan noqon karo wasiirna noqon karo laakiin maanta markii uu xildhibaan soo noqday oo damaca wasiir kale haddaad tiraahdo was- xildhibaanaad tahay ee, ma noqon karto wasiir micnaheeda xuquuq dastuuriyan oo leeyahay ayaa laga hor istaagaya horta annagana mar abna qof xuquuq dastuuriyan oo leeyahay in laga hor istaago taas naftigeeda waxay keenaysaa ee, caqabadaha laga laga cararaayo caqabadaha laga In- cararaayo keenaysa marka in qofka golaha shacabkana uu ku jiro xukuumaddana uu ka tirsanaado waxba kuma jabno waxba kuma jabno waa isla shaqey karaan howshaasna waa kusoo moodnay haddii la rabo in wax laga bedelo ee, dowladaha soo socda ha laga bedelo laakiin marka hore inta wax bedel la sameynin dastuurka hala bedelo kadib markaa dadkan dastuurka ku shaqeeyaan dowladnimadu waa dastuur cabdiqaadir ma loo baahan yahay bay kula tahay in waqti badan la geliyo sidii loo kala saari lahaa Ee, xukuumadda horta- golihii fulinta iyo Eh, horta sharciga.
aniga ma filaya horta dastuur in wax laga bedela hadda ku saabsan labada gole in la kala qaado sababta waxaa weeye dastuurka wuxuu ogolaanayaa banaanka in laga keeno gudahan in laga keeno Eh, keliya waxaa jira waxaa weeye maahan eh, qofka eh, baarlamaanka keliya in loo daneeyo markasta baarlamaanku waxay wakiil ka yihiin shacabka Eh, xil bay haystaan midka ay haystaan baa waxaan eh, bay- baa aada u adag oo kabixitaankiisa waa ku adag yahay macnaha dee shaqo badan baa looga baahan yahay waddanka shuruucdiisu dhan inay ka shaqeeyaan baa la rabaa afar sano soo socota Eh, labada shaqo markii la isku dhiibahayo ayadoo laga ay- ayadoo laga duulayo in ay u baneeyaan dadka kale fursadahi siiyaan baa kamid ah waxyaalaha banaanka looga keenaya xukuumadda waxaa jira dee waxaa laga yaabaa dadka khibrad badan inay jiraan xataa baarlamaanka laftigiisa waayo baarlamaanku dad oo cusub oo dhalinyaro ah oo badan waa jiraan dad eh, khibrad badan waa jiraan laakiin awooddii halkii gole in lagu koobo ya baa laga cararaya marka eh, ra-iisul wasaaraha aniga tale waxaan ku siin lahay inuu inta badan banaanka ka keeno Een, gabagabada doodan isla soo gaarnay dadka intooda badan waxay qabaan in hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta inay isku dhex milmeen dowladihii dalka soo maray taana ay ragaadisay sidii shaqooyinka labada dhinac ay ku socon lahaayeen iyada oo laga khibrad qaadanayo ee wixii horey u dhacay maxaa la gudboon ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya marka laga hadlayo dhismaha cabdinaasir ra-iisul wasaaraha horta marka uu horeyso waa inuu la tashi fiican la sameeya baarlamaanka la tashiga oo dhab ah ee, baarlamaanka waa rag badan waxaa ku jiro wadaniyiin ah karti badan leh oo siyaasad soomaaliyana ka warhaaya waxaa fiican waa inuu la tashadaa ee, mar kastane oo- oon u arkaa inay yihiin dad isla shaqey kara ee, dadka ha loo fiirsho baarlamaan muu ku jiraa mise baarlamaan muu ku jira ma aaminsan ani waxaan qabaa qofka kartidiisa iyo hufnaantiisa in lagu xulo haddii dad saasa ay ku jiraan baarlamaanka oona ku tarsada khibrad waxay ka fiicnaan karaan dad dibad joog ah oo khibrad aan lahayn oo siyaasadda soomaaliya ku cusub oo xataa maalmaha uu horeeyo la hardamayo xafiiskiisa u maamuli lahaa adigoo soo koobaya cabdiqaadir gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Eh, horta eh, runtii waxaan u malaynayaa khayra inuusan ku cusban s- eh, soomaaliya wixii ka dhacaxayay oo ogyaha badanaa meelaha caqabadaha iyo dhibaatooyin ka yimaadaan dad badan oo q- quburaah oo dowladdu soo shaqeeyo wasiiro soo noqdayo aan qaarkood ay soo noqon baa waddanka jooga oo u halgamaya inay helaan Eh, laakiin ma filayo baarlamanka keliya inuu wax raadiyo sababta waxaa weeye baarlamanku waxbay soo raadiyeen waxbay soo doorteen cod bay leeyihiin shaqa u taalla midooda midka adaga u taalla ma filayo marka qofkii eh, dhowraya dalkiisa iyo hoga- waddankiisa rab- ka fakaraya in haddii banaanka laga keena inuu xataa asaga uu condition ku xirayo ama uu leeyahay shuruud ku xirayo ma la baasinayo ma la magacisi karayo laakiin waxaan rajeynaya ra-iisul wasaare aan aan aan ka rajeynayna inuu xukuumad fiican oo taya leh oo aqoon leh oo shaqadooda yaqaana oo shaqadooda kasoo bixi kara inuu keeno xubinta dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay cabdiqaadir aadan jaamac oo bartay culumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo doctor cabdinaasir maxamed geedi oo isaguna bartay cilmiga bulshada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabad
waa hagaaga waryahayaga saynab abuukar aad iyo aad ayay u mahadsan tahay waxay nala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban oo ay nooga soo dirtay magaalada muqdisho dabcan waxaad warbixinada iyo weliba barnaamijyada iyo wararkaasi aad kala socoteen laantaab soomaaliga ee v o a cidda a wararkaasi warbixinadaasi dhaafaana waxa ay kala socon karaan ama ay dib uga daalacan karaan v o a somaali com haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waryahayaga maxamuud mascade ayaa nala socodsiinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha ururka badbaadada dhallinyarada ee for the youth by the youth ayaa toddobaadkan soo xiray tartan ciyaaraha kubadda kolayga oo ay u dhigeen dhallinyaro matalaysa labiyo toban masaajid oo ku yaala gobolka minnesota ciyaarahan ujeeddadoodu ahayd in dhallinyarada looga badbaadiyo dhibaatooyinka argagixisada daroogada iyo isdilka dhexdooda ah ayaa ciyaartii kama dambaystaheed waxaa isaga hor yimid laba kooxood oo ku ciyaarayay magaca masaajidda ummatul islaam iyo rawda koobka ayaa waxaa ku guulaysatay dhallinyaradii ka socotay masjidka rawda zakariya ibraahim waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda ay guushu raacday waxauna aad ugu faraxsan yahay inay koobkan qaadaan oo sida uu sheegay ay sanad dhan u soo halgamayeen maanta maxaa reennay koobkii minneabolis oo sanadka dhan soo dheelayna maxaa ka soo baxna labayo toban koox sanadka dhan saxa u shaqeyna geem maxaa ka reennay ummatul islaam reer adagaa wadnaade annaga
gobolka minnesota waxa uu ka mid yahay gobollada ay dhallinyarada soomaaliyeed ee dalkan maraykanku ay kala kulmaan caqabado ay ka mid yihiin ku biirista argagixisada gebagabadii sanadkii labada kun lix iyo tobankii waxaa qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida minnesota lagu helay dembi ah inay doonayeen inay ku biiraan kooxaha argagixisada ee ka dagaalama waddamada siiriya iyo ciraaq kuwaasi oo qaarkood lagu riday xukunno gaaraya soddon sano oo xariga yuusuf maxamed waa madaxa ururka badbaadada dhallinyarada for the youth by the youth ee ciyaarahan soo qabanqaabiyey waxa uuna ku baraarugsan yahay dhibaatooyinka ay la kulmaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool gobolkan sida xagjirnimada burcadnimada daroogada iyo wixii la mida riisonka au bilaabnay programka wuxuu ahaa markaa aragna waxyaalo badanoo magaalada ka dhacdhacaayo sida dhalinyarta dhexdooda isdilaayo oo gangs iyo waxaa isku dilayaan iyagoo lagu tuhmaayo fikrada qaldan oo diin ah oon diinna ku salaysnayn oo dartooda loo dhahay way u baxayaan iyo waxaa iyo in walaaltinimadooda isku keenno at the same time drug iyo waxaasna aan ka ilaalino ay u helaan meel ay ku mashquulaan jirkoodana ay ku dhisaan oo walaaltinimadan isku keenayso ay fikradaha qaldanna ay uga badbaadi karaan cabdulaahi barre waa mid ka mid a ciyaartooyda koobka ku guulaysatay waxaana isaga oo ay saaxiibadiisu hareer taagan yihiin uu v o a u sheegay in faa'iidooyin badan ay ka helaan ciyaarista kubadda kolayga annaga waxaa ka faa'iidaysanaa exercise walaalnimo waa isku imaanaa kabacdi geemkiyaasha markay noo dhammaato waa isla cunteenaa waa isla xariiranaa badbaadinta dhallinyarada iyo tusidda tubta toosan waxaa lagu gaari karaa iyadoo wadajir culimmada iyo bulshadu uga wada shaqeeyaan gacasiinta dhallinyarada ayuu leeyahay yuusuf maxamed oo laftiisu ka mid ahaa dhallinyarada ku barbaartay dalkan maraykanka waxa uuna si toosa ula hadlayaa dadka badanaa dhaliila qaabka ay dhallinyaradu u labistaan oo uu taladan u jeedinayo dhallinyartaan maanta magaalada taagan oo meel kasta taagan ayaana timahooda lagu mashquulin laakiin qalbigooda iyo maskaxdooda sida loo hana la'aa isku dayna loo gaari la'aa ayaguna sida loo caawin la'aa waxyaalaha ugu iisan lagu lagu gaari karo howshaasna waxa waaye in loo sameeyo activity qofka dhaliirta haddaana la mashquulinin waxaa jiro boqol programs loogu talagalay in lagu mashquuliyo oon khayrin ahayn marka waa inay masaajidada ay fahmaan arrintaas ayna usoo jeestaan nuucyada kala duwan ee ciyaaraha ayaa ah xeelad ay waalidiinta soomaaliyeed ay qurbuhu u adeegsadaan ka warqabka dhaqdhaqaaqa ilmahooda iyo xakamaynta wakhtigooda iyagoo isku dhiirigeliya oraahdan intii uu la ciyaari lahaa qolo aadan ogeyn waxa ay falayaan ha la ciyaaro kuwa aad og tahay inta ayaan ku soo koobayaa barnaamijka ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascad dawidile sidaa iyo nabadgelyo
mascade ay ciyaarihaanu intaasi ku dhaafno maamulka madaxweyne trump ayaa shaaca ka qaaday dib u sixid lagu sameeyey amarkii madaxweyne trump ee xayiraada socdaalka dadka ka imanaya toddobada dal ee muslimka ah haddaba amarkan cusub iyo faahfaahintiisa waxaa noo haya xuseen bare
mahadsanid falastiin wakhtigan aan imika dadweynaha la hadlayno waxaa magaaladani washington ka socda shir jaraa'id oo ay wadajir u qabanayaan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson iyo weliba aan idhaahdee xogayaha maaragtay arrimaha garsoorka jeff sessions iyo xogayaha u qaabilsan ammaanka qaranka john kelly waxaa ugu horeyn hadlay eh, master rex oo sheegay in arrintan lagu talagalay difaaca dalka iyo ka hortagga argagixisada waxaa kaloo uu sheegay in dib u eegis lagu sameeyey amarkii hore madaxweynaha ee laga saaray dowladda ciraaq oo ay ku- uu ku tilmaamay dal ay xulafo yihiin maraykanka oo ay ka dhexayso wada shaqayn waxaa sidoo kale goordhoweyd hadlay jeff sessions oo isagu ah xo- xeraalyaha guud ee dalkan maraykanka waxa uu sheegay in aan la dhayalsan karin khatarta ka iman karta dadka qaxootiga ah ee dalkan maraykanka u yimaada magangelyada waxa uu sheegay in eh, saddex boqoloo qof oo qaxooti ahaan ku yimid maraykanka ay f b i-du baadhis ku hayso oo loo haysto eedeymo la xidhiidha falal argagixiso waxaa kaloo uu jira uu sheegay inay jiraan wadamo iyo dowlado taageera argagixisada waxaanuu tilmaamay inaanay ogolaan doonin in ay arrintaasi ka qayb qaataan ama ay wadankan maraykanka ka yimaadaan waxaa xusid mudan in arinta la- kareebitaanka ciraaq ay u ololeeyeen xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka iyo weliba xogeyaha difaaca james mattis iyo madax kale oo maraykana oo iyagu ku dardaarmay amaba sheegay in dowladda ciraaq ay wada shaqayn ka dhexayso islamarkaana la isku hadlayn karo hanaankeeda dambi baarista sidaas daraaddeed waxaa hadda kusoo haraya amarkan oo dhaqan geli doona bishan maarj lix iyo tobankeeda lix wadan oo ay soomaaliya ku jirto waxaana uu socon doonaa xayiraadaasi muddo sagaashan maalmooda waxaa kaloo xusin mudan in dib u saxiddan shaaca laga qaaday in dadka haysta green karka ama sharciga deganaanshaha joogtada ee dalkan maraykanka aan ay- aanay ku jirin oo ay iman karaan markay doonaana bixi karaan
xuseen haddaynu eegno een, eh, dabcan amarkani een, dabcan de amar hore hore u jiray een, oo horada madaxweynuhu toddobaad iyo ka hore uu soo saaray een, ma kii unbuu daba socdaa mise waa mid cusub hadday bulshadu caddayn kii buu daba socdaa laakiin waxaa dib u saxid baa lagu sameeyey waxaa laga saaray wadanka ciraaq waxaa kaloo laga saaray dadka iyagu haysta fiisaha marka hore fiisa dad haysta xitaa waa waa lagu celinaya laakiin iminka dadka iyagu fiisaha haysta xitaa way soo geli karaan haddii uuna dhacsanin fiisoogu sidoo kale dadka iyagu sharciga maraykanka haysta ee een, am- ku-meelgaadhka ama sharciga joogtada green karka dadku u yaqaanaan waa ay soo geli karaan wayna bixi karaan sidaas daraaddeed iminka lix wadan baa kusoo hadhay waxaa kaloo xusid mudan in eh, eh, amarkan marka hore madaxweynuhu soo saarayey waxay ahayd muddo lix bil- lix toddobaad ka hor ah aanu kala tashan eh, dadka ay khusayso sida wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda eh, homeland security ama tan loo yaqaano eh, amniga qaranka iyo weliba xildhibaanada ku jira kongareska oo aan ka warqabin amarkan sidoo kale laakiin iminka waxaa dhacday in wadatashi ay sameeyeen dhammaantoodna ay dib u eegis ku sameeyeen islamarkaana wasaarad walba ay og tahay kaalinta ay ka qaadanayso marka imika waa mid guud oo kii uu dib dib u habeyn lagu sameeyo Lagu dib loo sameeyo.
eegay noqonaysaa Ha.
aad buu mahadsan waryahayaga xuseen barre aadan oo inagula sugan een, stuudio haadanna si toosa inoogu tabinayey warkaasi ka soo kordhay een, eh, dhinaca xayiraadda socdaalka ee madaxweyne trump uu imika soo saaray
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii qurbe iyo zahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe qoysas fara badan oo yurub iyo maraykan ku nool ayaa la nool kala maqnaanshiyo in carruurtooda la qaato iyo sidoo kale khilaafka keena in qoysaska uu burbur soo gaaro dalka netherland waxa uu ka mid yahay meelaha qoysasku ay nolosha ku adag tahay marka ay yimaadaan yurub waddamada ku yaalla haddana uusan ka jirin dhaqaale xooggan oo qoyska u qaybsami kara axmed maxamed muuse waa aabbo leh caruur waxa uuna waddankaasi degan yahay dhowrkii sano ugu dambaysay wuxuu si dhow ula socday mushkiladaha qoysaska wuxuuna ii guud maray dhibaatada ugu badan ee qoyska keenta inay kala tagaan gabadha soomaaliya laga keeno waxay isu qabtaa in soomaaliya marka ay joogta la gumaysan jiray xaqeedana la dafiri jiray waa garta marka ay yurub timaado waxay isu qabtaa in ninka ay hadda ayadu ka baawar baawar sarreyso badi qoysaska qurba joogta ah marka khilaaf uu soo kala dhex galo waxa ay la tigsadaan qoysaskaasi dhibaatooyinkooda hay-adaha waddamada ay joogaan ee ku shaqada leh arrimaha qoyska haddaba marka taasi laga soo tago masaajidada iyo sidoo kale culimmada waa qaybta labaad oo dadku ay badi u u tagaan si ay ugu xalliyaan khilaafkooda sheekh cabdiraxmaan shariif waa imaamka mid ka mida masaajidada minesora khadka telefoonka ayaan ku weydiiyey siday u soo gaaraan dhibaatooyinka qoysaska ee cabanaya iyo sidoo kale sida ay xalal ugu helaan Eh, ama qofkii dumar ahayd oo doonaysa reerkii inuu dhismo laakiin ninkii uu sagsaagaya oo uusan mas-uuliyaddiisa ka soo baxaynin taas waa qayb weeye qaybta labaad waxay ka timaadaa ninkii oo ka sheeganaya ama ka cabanaya qofkii dumarka ahayd inaysan ahayn qof habdhaqankii lagu yaqaanay hooyo soomaaliyeed aan samaynaynin marka waxaa isbedelaya kaalintii baa isbedelaysa marka taasaa waxay keentaa buuqa iyo khilaafka marka waxaan aniga in badan ku xaliya oon u tilmaamaa qofku intu inuusan doonin isaga xuquuqda uu leeyahay marka hore ee uu qofku ka soo baxo waajibaadka isaga saaran qofka ninka ahu inuu ogaado reerkiisa iyo caruurtooda caruurtiisa noloshooda iyo xilka isaga ka saaran hooyadu inay ogaato gurigeedii iyo caruurteedii iyo odageeda xilka ka saaran markuu qofku xilka isaga isaga lagu leeyahay uu fahmo waxaa sahlanaanaysa xuquuqda isaga uu leeyahay in uu doonan karo ama xataa iska dhaafi karo taas waa qayb qaybta labadan aada aan uga hadla waxa weeye nolosha galbeedka waxay ku dhisan tahay waxa la yidhahda tartan marar fara badan marka inaan u celiyo nolosha saxda ah ee bini aadamka oon tartan ahayn ee ah dadku inay iskaalmeeyaan isa saacidaan marka labada qof ee guriga wada joogtaa inay yihiin laba qof oo la rabo inay isdhamaystiraan inay iskaalmeeyaan inay isa saacidaan inay shaqada isla qabtaan ama ha noqoto shaqada guriga ama ha noqoto shaqada dibadda labadaba yacni taasna waa qayb weeye waxaan kaloo aada uga aan aada ugala hadlaa waxa weeye inay dadku wada tashadaan oo arrinta ay wada tashi lacagaha qoysaska ay u helaan tabarucaadda ee ka yimaada waddamada ay joogaan hay-adaha ku shaqada leh waa dhibaatada ugu badan ee qoysku ay isku maandhaafi karaan sidaasi waxaa mar kale yidhi axmed maxamed muuse sahroy ee ka keenta burburka qoyska waxaa waaye midda ugu hore ugu daran waxaa waaye reerka ay ka soo jeedaan labada isqaba marka ugu horeysaba gabadhana la weydiisanaya biil joogto ah wiilkana la weydiisanaya biil joogto ah taas oo ay sababta isku dhaca ugu horeeya uu yahay oo oo ayna keento burbur in reerka ay ku kala tagaan maxaa yeelay meeshaba ma yaalaan labo faamil waxay loo kala diro filimkaas waxaan maqalnay qaybta america inuu ka joogsaday hadda oo gabdhihii ay ogaadeen la-aan in lanoo la noolaan karin faadumo caafi waxa ay degan tahay magaalada minneabolis waxa ay ka mid tahay iyaduna dadka sida weyn ula socday burburka qoysaska waxay iiga warantay dhinaceeda marka laga soo tago dumarka in ragguna ay qayb ka yihiin in qoysasku ay burbur ku yimaadaan horta sida aan ka arkay kaasitan horta marka aan ka warramahayo ila dadka wuu soo wada dhoofay halkaana la wada yimid meeshaan markii la yimid khaasitan hadda meeshaan kaala hadlaayo waa maanosodho maraykanka dhexdiisa marka khaasitan markii lasoo dhoofo waxaan arkayaa dadkii badanaaba dhaqankii horta waa bedelmay markii hore islaam haweenka waa la iskaga dulqaadan jiray wax kastoo ay sameeyaan marka hadda waxaan arkay nimanka hadda maraykan jooga oo anigu aan ila qof weyn baan ahaye aan aan aan aqoon darsiga ka qaaday ishayda wax waa ku arkaaye qayb bay ka yihiin guridumiska sababtay oga yihiinna waxa weeyo ayagii oo maaragtay aan haweenkii u dulqaadanaynin haweenkii oo wax badan bay maraan haweenku mar uur bay leeyihiin mar ilmay sidaan marba waxbaa si ah waxaad arkaysaa waa iskaga dhaqaaqahayaan carruurtii kama warramaan gurigii kama warramaan qofka bini aadamkana rarkaa ka badanahaya awrtaaba markii la raro yay yay yaaba rarka la cabaada moogta qof bini aadana oo carruur jiidaayo iskuol laga rabo muxuu ahay isbitaal laga rabo oo wax walba laga rabo saan u arkay sidaan u arkay qayb weyn bay ka leeyihiin nimankaas guud ahaana barnaamijkeenna qurbe oo toddobaadkan aan ku eegnay burburka qoysaska meelo kala duwan ee maraykanka iyo yurub ah ayaan intaasi ku soo gebagabaynaynaa inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaas iyo
waa hagaaga waryahayaga sahre cabdi axmed aad ayay u mahadsantahay oo inala socodsiinaysay barnaamijkii qurbe een haatanna eena dhinacii wararka ugu waaweynaa falastiin maxaa ugu waaweynaa mahadsaned cabdixakiin xafiiska qaramada midoobey ee iskudubaridka gargaarka ee marka lasoo gaabiyey loo yaqaano oja ayaa sheegay in ku dhowaad sideed kun oo kiis oo cudurka koleeraha ama daacun caloolaha laga soo warinayo soomaaliya sanad ilaa iyo boqol sagaashan iyo lix qofna ay u dhinteen tan iyo bilowgii sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka dagaalyahanada siiriya ee maraykanku taageeraan ayaa gacanta ku dhigay jidka ugu muhiimsan ee laga galo magaalada raqa oo haatan xarun ahaan ugu magacaaban ururka isis iyagoo sidoo kalena qayb ka ah ku sugan qayb ka mida ku sugan gobolka deir azer ururka dusha kala socda xuquuqda dalka siiriya ee fadhigoodu yahay britain ayaa sheegay in ururka lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ee siiriya ay jidgooyo ugu sameeyeen marinka raqa maanto isniina guud ahaan idaacaddeenii habeenimo waa naga intaa waa cabdixakiin iyo falastiino idinla nabadgelyo